barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniina sagaal iyo tobanka bisha janaayo sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay shantii iyo barkii subaxnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona jacfar kukaay iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
xarun ay ku kulmaan dhallinyarada aqoon-yahanka ah oo muqdisho laga furay hiraal aan ka ahay odayaasha kasoo qaybgala doodaha markii ugu horreysay si fudud ay ku bilaabatay muxaadarooyin kooban oo la dhigaayo oo faniyo kala duwan lagu ku saabsanaan kasoo qayb galay kadibna waxaan ka helay sida meesha u socoto waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro wacyigelin caafimaad ka sameynayso tuulooyin hoos yimaada magaalada dhuusamareeb ee bartamaha soomaaliya kaalimihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
taliska milatariga maraykanka ee qaaradda afrika ee africom ayaa xaqiijiyey inay dhammaystirantay bixitaankii ciidamada maraykanka ee soomaaliya afhayeenka africom gaashaanla sare christopher kernis ayaa wuxuu u xaqiijiyey idaacadda v o eda in howshaasi la dhammaystiray laba maalmood ka hor wakhtiga kama dambaysta ee loo qabtay madaxweynaha maraykanka donald trump in ciidamada looga soo saaro soomaaliya oo ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha janaayo kernis ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in tiro aada u kooban oo ciidamada maraykanku ay ku hareen soomaaliya waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in sababa dhinaca howlgalladooda socda dartood ah aysan xilligan sheegeenin wadamada la geenaya ciidamada laga qaaday soomaaliya waxaa sidoo kaleeto uu sheegay gaashaanla sare kernis in haatan howlgalladooda ay galeen wejiga xiga oo ah in ay wada shaqayn xilliyo leh ay la sameeyaan ciidamada soomaaliya wuxuu sidoo kaleetona ku goodiyey in maraykanku uu sii wadi doono cadaadinta ka dhanka ah kooxda al-shabaab wasiirka arrimaha dibadda maraykanka mike bombeo ayaa shaaciyey in dowladdiisu ay si adag u cambaaraynayso xariga ninka mucaaradka raashiyaanka ah ee lagu magacaabo aliski navilni kaasoo xabsiga loo taxaabay wax yar uun kadib markii uu gaaray moscow isagoo oo ka tegay waddanka jarmalka bombeo ayaa bayaan ku yidhi maraykanku waxa uu si daran u cambaaraynayaa go-aanka ay dowladda ruushku xabsiga ugu dhaadhicisay aliski navilni isaga ah oo u arka in tani ay tahay tii ugu dambeysay silsilad isku dayo ah oo lagu doonayay in lagu aamusiiyo navilni shakhsiyaad kale oo mucaarada iyo codad madax bannaan oo dhaleeceeya hogaanka dalkaasi raashiya saraakiil ka socota hay-adda xabsiyada ruushka ayaa taxaabtay navilni durbadii uu moos ka gaarayba waxa uu ka duulay wadanka jarmalka oo uu muddo ku sugnaa halkaasoo looga daweynayay sun in la siiyey la rumaysan yahay ciidamada xabsiyada ruushka ayaa ku raadjoogay aliski navilni tan iyo bishii disembar iyaga oo ku eedeeyey inuu ku xadgudbay shuruudaha xukun xabsi ah oo lagu riday sanadkii labada kun iyo afariyo tobankii ahmiyad gaara ayay u leedahay dhallinyaradu inay helaan madal ay ku kulmaan si ay kaga doodaan noloshooda maalinlaha ah xaadirka markaasi ay joogaan iyo weliba aayaha ay higsanayaan hadda iyo weliba kan fog xarunta hiiraal waa fagaare ay ku kulmaan dhallinyarada aqoon-yahanka waxaanay kaga qayb galaan doodaha khuseeya arrimaha bulshada iyo tan siyaasadda waxaa xaruntaasi booqday wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle warbixintan ayuuna kasoo diray fagaarayaasha ay ku kulmaan dhallinyaradu waa meelaha laga faa'iido hal abuur iyo isdhaafsi aragti dhallinyarada dhexdooda ah xarunta hiraal waxay ka mid tahay meelaha dhallinyaradu ay ku kulmaan waxayna isku dhaafsadaan afkaarta iyo xogaha bulshada dhexdooda ah haddaba maxay ahmiyad u leedahay dhallinyaradu inay kulmaan oy ka doodaan xaaladaha noloshooda quseeya madaxa hiraal xuseen macli ayaa su-aashaasi weydiiyey arrintan waxay nagu soo dhacday maadaama macadku uu shaqo maalmeedkiisu ay tahay cilmi baaris oo ay aada u danaynayaan dadka aqoon-yahanka oo maaragtay dalka jooga iyo magaalada gaar ahaan ayaa waxaa macadka kusoo xirmay saaxiibo cilmi baaristaas danaynaya kadib ayaa waxaa si informal ah u abuurmay macadku saaxiibo uu leeyahay uu ka kala yimid profeshinada jiroo dhan xirfadleyda jiroo dhan hadday ahaan lahayd kuwa dowladda u shaqeeya kuwa private u shaqaysta kadibna waxay noqotay goob lagu kala faa'iidaysto oo muxaadarooyin iyo waxyaabo kaleeta lagu qabto xarunta hiraal waxaa yimaada qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaana dhallinyarada kuwada haldoorka qaali maxamed waxay ka mid tahay dhallinyarada halkan yimaada waxayna aragtiyo la wadaagtaa qayb ahaan bulshada ay halkan ugu timid waxay dhagaysataa muxaadaro iyo doodo macno ula bulshada hidaal atleast hal sana hadda ka tirsanahay inshaalla markaa kusoo biiraya maanta farqi weynaan u dhexeeyo marka hore magaalada waa iska joogay laakiin hadda magaalada waa dhex jooga xooga badanaan ka faa'iiday waxaan aaminsanahay dhallinyarada inay u tahay masrax ay kusii tababartaan inta ay ka gaarayaan yoolalkooda maxamed ibraahim wuxuu ka mid yahay dadka halkan saldhigga weyn u ah waxaana caan uu ku yahay qaybinta doodaha maxamed ayaan weydiiyay dhallinyarada iyo aragtidooda waxay ka bedeshay xarunta hiraal aada umasan tahay muddo saddex sano ku dhowaad aan aniga hadda halkan hiraal aan ka ahay odayaasha kasoo qaybgala doodaha markii ugu horreysay si fudud ay ku bilaabatay muxaadarooyin kooban oo la dhigaayo oo faniyo kala duwan lagu ku saabsanaan kasoo qayb galay kadibna waxaan ka helay sida meesha ay u socoto dooda qaybinteedaan bilaabay waxaa la igu yaraa kaabgalaas maxaa jira waxaan habeeyaa dooda aan marba qof siiyaa kadibna waxaan usii xuub siibanay inaan muxaadarooyin aan isleenahay dhallinyarada fikirkooda wadanka siyaasadda dhaqanka taariikhda iyo faniyada cilmi oo kala duwan marba mid inaan u keeno khabiir oo khabiirkaasna uu ka bogto marmar waxaa arkaysaa khabiir shimbiraha isagoo imaanayo muxaadaro weyn ka dhigaayo oo professor b h d ku haysto taariikh qof yaqaan uu imaanayo diin qof yaqaan uu imaanayo qof luqad yaqaan uu imaanayo maalan hadda muxaadaradii bil dhaweeta ahayd waxaa noo yimid professor cabdalla cumar mansuur oo afyaqaana marka mar walba qofaa lagu casumaa gobolada soomaaliya kala duwanna way ka yimaadaan sideed iyo toban gobol soomaaliya iyo weliba soomaali weyn ama jigjiga ama nairobi ama gaarisa ama jabuuti waa laga yimaadaa dhinaca fanka laftarkeeda laguma eed la-aa waa jira marka waa meel aan isku soofayno aniga laftarkeyga aan wax ka barto infact mubaarak maxamed wuxuu ka mid yahay dhallinyarada kuwada firfircoon ee hadda ku nool muqdisho wuxuu ka soo muuqdaa fagaaraha hiraal halkaasoo doodo adag iyo su-aal uu ku weydiiyo dadka meesha yimaada waxaan weydiiya markay timaado maskaxda dhallinyarada waxa ay ka tari karayso ka qaybgalka doodaha nuucaana waxaa kaloo meeshan aan aada uga faa'iiday oo aan ku majeerana inay khaas ku tahay meesha keliyaata ee marka laga yimaado mawaadiicda day to day activitieska meel kasta lagu falanqeeyaa fadhi ku-dariyada laakiin meeshan in mawaadiicda ay soomaalidu aadka isaga indhetirtay socialka ama hadday tahay arrimaha bulshada inaan aada ugu falanqeyno fanaaniinta siduu hadda uu sheegayay kaabagalaasku maxamed ibraahim uu sheegayay aan ku falanqeyno wax kasta oo markaas la xidhiidha arrimaha bulshada waxyaalaha kale aadka muhiimka waxaa ka mid a marka aan dhalinyaro ahaan gudoomiye xuseen oo aan aada ugu mahadnaqayo oo fursadan na siiyey in wixii markaas anaga aan tabarteeda u aragnay inay ka badan tahay marka aan ka doodno inaan dadka dalkan ama taariikhdiisa ama arrimihiisa ay khuseeyaan waxyaabaha sida gaarka iisoo jiita waxaa ka mid a in door weyn ay ku leeyihiin gabdhaha waxbarta goobtan markay timaado doodahana way ka soo muuqdaan safka hore qaali ayaa weydiiyey mar kale waxyaabaha ugu khusuusta badan ay ku khusuusato halkan markay timaado ka qaybgalka doodihii dhacay hiraal waxyaabaha ee fursadda isis waxaa ka mid a siyaasiyiin dalka madaxa kasoo noqday oo marka hore aysan ii suurtagelin inaan arko inay imaadaan meeshaan oo aan su-aalahaygii aan la gaadayo aan ku weydiiyo sida madaxweyne xasan sheekh oo kale fawziya wasiirka amniga oo kale daargeel oo kale maxamed ibraahim ayaan ugu dambeyn weydiiyey dhallinyarada haddii ay joogtayaan kulamadan waxay uga dhigan tahay mustaqbalkooda yacni meeshan waa waa masrax oo qofka uu aragtidiisa kusoo bandhigo kuna tijaabiyo aniga waxaan ku dhashay kismaayo oo aada uga fog meesha uu mubaarak ku dhashay oo hargeysa mise burca burca uu ku dhashay aniga isaga waxaa noo dhexeysa kun iyo dhowr kilomitr marka af soomaaliga markaan ka doodeyno iyo aadaan kala du marka aniga waxay tahay marka muraayadda aan isku eego oo aan ku arko khaladaadkayga iyo waxa aan ku saxnahay muxaadarooyinka halkan laga jeediyay oo noocyo badan lahaa boqolkiiba sagaashan cilmigaan ka saaidsaday xataa waxaan ka bartay dhallinyarada kasoo qaybgashay hiraal ee ku deeqda aqoonta gobolada ay ka yimaadeen ama cilmiyada ay barteen oo jaamacada ugu soo baxeen cabdulqaadir okay v o a muqdisho markana dhinacii heesaha aanu jalleecna sahraay waxaa dhagaystayaasha dhagahooda ku maqan heesta ayaan leh waxaana ku luuqaynaysa farxiyo kaba yare
dhalinyaro ku nool magaalada dhuusamareeb ayaa tuulooyinka u dhowdhow magaaladaas iyo guud ahaanba magaalada waxay ka sameynayaan wacyigelin dhinaca caafimaadka wariyaha v o eda ee gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay garaad axmed cabdulaahi oo horkacaya dhallinyaradaasi aada umaadsan tahay walaal v o edan oo ku dhowahay ururkanaga gargaar waxay sameeyeen wacyigelin sidoo kaleeto wacyigelinta waxay soo wadeen bilihii lasoo dhaafo kaleeto waana mid kamid a saddex tiirar oo uu ku taagan yahay ururkan oo kale ah horumarinta caafimaadka waxbarashada iyo wacyigelinta bulshada wacyigelinta muhiimadda ay u lahayd haddii aan ku taabto waxa waaye dadka inaan u sheegno in awoodda ugu weyn oo waxqabsi inay dadka ay tahay inay isku tashtaan oo ay isku imaadaan oosan cid kale aysan sugin waddan kasta iyo deegaan kasta horumarana waxa horumariyay dadkooda yahay marka anaga dadka waxa u sheegayna si guud inay deegaanka horumarkiisa ka shaqeeyaan si gaar ah caafimaadkooda iyo waxbarashada caruurtooda
marka aad wacyigelintan u sameyneyseen bulshada ku dhaqan deegaanada degmada dhuusamareed ka fog ma waxaad aragteen baahiyo iyo dhibaatooyin caafimaad oo deegaanka ka jira walow wacyigelintu ay dhinacyo fara badan taabanaysa haddana si kaas ah ee dhanka caafimaadka u taabanaysa waxyaabaha aadka noogu dhaliya ina wacyigelinta caafimaadka iyo wacyigelinta guudba sameyna waxay ahayd baahiyo deegaanka ka jiro haddii aan ahayd in deegaanku aysan lahayn deegaanada xarumo caafimaad oo toos u shaqeeyo oo daawooyinka ay kuwo yaryar oo loo geeya ganacsi oo sida dukaaminka caadiga kenya lagu gada maahan xarumo kaloo caafimaad oo standard ah ama xataa u dhow standard u dhow oo dadkii caafimaadkooda ka warqabo maadaama is deegaanada ka jirin sidaasaa nagu kaliftay inaa wacyigelinta sameyno sidoo kale xaaladaha adag ee uu hadeertan wadanka iyo dunidaba ay ku jiraan oo ugu horeeyo covid nineteen iyo cudurada kaleeto saasmarkaa laftirkoodana waxaa aragnay in dadka wacyigelin laga sii karo marka wacyigelinta walow caafimaadka a xoog saarayna haddana si guud deegaanada wacyigooda inuu hooseeyo baahida ah inay jirto waa ay nagu jirtay waana sababihii iyo asbaabihii loo aasaaso ururkan maxaad kusoo aragteen deegaanadii markaad tagteen oo baahiyo caafimaad ah oo bulshadu ay tagaysaa
deegaanada markaan tagnay baahiya caafimaad aan kusoo aragnay aaday ay u fara badnaayeen waxyaabaha aan hal iyo laba iyo ka xusi karo waxaa kamid ah in aysan jirin xarumo caafimaad haba yaraadaan intay rabaan hala ekaadaan oo deegaanada ku yaalo marka waxay tabaayeen inay xarumo caafimaad helaan sidoo kale xaruntaas caafimaad oo la sameynayana inay hesho shaqaale caafimaad oo tababar leh iyo dawooyinka iyo qalabkii agabka loogu talagalay sidoo kaleeto way jiraan daawooyin iyo caafimaadyo oo deegaanada marmar soo gaara oo hay-aada iyo ay bixiyaan laakiin baahida deegaanka ka jirto ma ku filna in bishii mar ama laba la imaado
barnaamijkan yaa idinka gacan siinaya marka ay noqoto safarkaa dheer iyo kharashaadkii baxayay yaa idin garab istaagay runtii dhalinyaraan nahay weliba badankood aysan shaqaynin laakiin dhalinyaro wax baratay oo deegaanka wax usoo baratay deegaankana kusoo laabtay waxaa jira contribution anaga iska aruurino oo bila ah oo dhalinyarada memberska gargaarka ku midaysan ay iska aruuriyaan kuwaas oo lagu dabaro qarashaadka haddii aan lahayd wixii expense baxayan baabuurta la raacaya wax walba oo loo baahdo laakiin sidoo kaleeto daawooyin oo kalaa jiro marka meesha tagno dhakhaatiira wadna oo intaa wacyigelinta wadno kaleeto haddii aan aragno si bukaan socodyadoo kaleeto loo daaweeyo daawo friina dadka waa la siiyaa marka daawooyinkaasoo kaleeto badi waxaa naga caawiyo hay-adaha iyo isbitaalada magaalada dhuusmareeb ku yaala naga caawiyo oo nagu tabaruco laakiin wax kaloo tabarucaadahoo dheeraad ah maxalno qarashaadka iyo waxa baxana waa mid ku tiirsan contribution ee dhalinyarada ay jeebkooda ka sameeyaan adinkoo dhalinyaraha haddaad dhexda u xirateen arrintaa bulshada dhibaatooyinka haysta dhinaca caafimaadka ah eead wacyigelinta u sameynaysaa muddo intee leeg baad sii wadi kartaan adinka oo aan helaynin garab istaag bulshadii deegaanka
wallahi waxaa islenaha anagu horta keligeen hawshan aad koo culus maku filmin laakiin keli a waxaan rabnaa inaan abuurno baahida ah in bulshada deegaanka ay wax qabsan karaan inaan tusno baahidaas mar hadday abuuranto dadkii ay isku imaadaan ay wax wada qabsadaan oo aan cidna la sugeynin waxay dhala kartaa wax legacy ah oo annaga aansan bilownay oo aan ka tagnay wakti badanna jiro marka annaga waxaan rajeynaynaa inaanan ka daalin inaysan xiiso naga ahayn inaan rabno in dadka aan baahida ku abuurno baahida marka dadku abuurato isku imaadaan isku tashtaan wax isku darsadaan marka horena u sheegnaana dadka inaan nagax u qabanaynin aan rabno inaad deegaanka leenahay deegaanka wax ka wada qabsano
degmada dhuusamareeb iyo deegaanada miyiga ee ka agdhow dhow baahiyaha dhinaca caafimaadka waxbarashada aad bay ugu liitaan ma jirtaa dadaallo dhalinyarada iyo bulshada oo iskaashanaysa dadka gacan looga siin lahaa helitaanka goobo caafimaad iyo waxbarasho
wallahi horta anaga waxaa haddartaan bilaawnay in waxbarashada iyo caafimaadka oo kaleeto aan xooga saarno iyo midda guud oo ah wacyigelinta bulshada inaan xooga saarno bulshaduna waxaan rabnaa in ay ayagu horta ay wax qabsadaan oo ayaga contribution isku darsadaan dadaaladan anaga hadda bilaabnana waan rajeynaynaa in dowladoo kaleeto iyo deeqdaciyaashaoo kaleeto iyo hay-adaha iyo dhammaan ay nagu garab istaagaan markana dhinacii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
aan ku bilowne kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo horyaaladaasi ka tirsanna caawaa la cayaari doono haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha liverpool iyo manchester united kaas oo ahaa kulankii ugu adkaa ee kulamada toddobaadka ee horyaalka premier leaga ciyaarta labadan kooxood oo loo yaqaano kulanka ugu weyn horyaalka premier leaga ayaana iska horyimid iyadoo kooxda manchester united ay horyaalka hogaaminayso halka liverpool oo ah kooxda aad difaacanaysa horyaalkana ay ku jirtay kaalinta labaad labada kooxood oo ciyaar lala dhaco aan soo bandhigin islamarkaana kala baqanaya ayaana ku kala baxay barbaro eberi eber ah iyadoo kooxda liverpool ay diidanayd in garoonkeeda looga badiyo halka kooxda manchester united-na ay diidanayd in hogaanka lagala wareego kooxda manchester united ayaana barbaryay xalay waxa uu suurageliyey inay kusii nagaato hogaaminta horyaalka premier leaga iyadoo kooxda liverpoolna barbarahaasi u horseeday inay u dhacdo kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka premier leaga iyagoo markii hore ku jiray kaalinta labaad waa markii ugu horeysay ee kooxda manchester united oo horyaalka hogaaminaysa ay ka hortimaado kooxda liverpool tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii kooxda manchester city-na waxa ay afar iyo eber uga badisay kooxda kale ee crystal balas ee kubadda cagta tottenham hasbarna waxa ay saddex iyo hal uga badiyeen kooxda shevel united ciyaartii u dhexaysay kooxaha astanvilla iyo everton ayaana la baajiyey iyadoo la sheegayo in sababaha loo baajiyey ciyaartaasina ay tahay xanuunka coronavirus oo qaar ka mida ciyaartooyda kooxahaasi laga helay hal kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa caawa la ciyaari doonaa kaasoo u dhexeeya kooxaha arsenal iyo newcastle united horyaalka ingiriiska ayaa toddobiiyo soddon dhibcood waxaa ku hogaaminaysa kooxda manchester united manchester city oo ku soo xigtana waxa ay leedahay shan iyo soddon dhibcood waxaana baaqi u ah hal kulan lester city ayaa soo gashay kaalinta saddexaad iyagoo urursaday shan iyo soddon dhibcood liverpool oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka premier leaga kadib markii ay ku guuleysteen xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa u dhacday kaalinta afraad iyagoo markii hore ku jiray kaalinta labaad waxayna hadda urursadeen afar iyo soddon dhibcood tottenham oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay leedahay saddex iyo soddon dhibcood dhinaca iyo horyaalka talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda napoli ee kubadda cagta ayaana waxa ay si xun ugu tumatay kooxda fiorentina kulankan oo ahaa mid labada kooxood ay isaga horyimaadeen kana tirsan horyaalka seraaga ayaa kooxda napoli oo garoonkeeda joogta waxa ay fiorentina ku garaacday lix gool iyo waxba korotonana waxa ay afar iyo hal uga badisay kooxda beneveto kooxda sisolana waxa ay barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen kooxda barmacalcio atlanta iyo janowo oo wada ciyaarana barbaro eberi ebera ay ku kala baxeen laakiin ciyaartii ugu adkayd horyaalka talyaaniga ee toddobaadka ayaa waxa ay dhex martay kooxaha inter milan iyo yuventus kulankan oo ahaa mid si weyn loo xiiseynayay oo ka dhacay garoonka kooxda inter milan ee josebo mazi ayaa kooxda inter waxay ugu awood sheegatay kooxda yuventus laba gool iyo waxba ciyaarta ayaana u muuqatay mid kooxda inter milan ay si weyn uga gacan sarraysay kooxda marwada duqda ah oo iyada sagaalkii sannadood ee lasoo dhaafay iska yeelatay horyaalka talyaaniga hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaarayaa kaas oo u dhexeeya kooxaha kaliyari iyo a c milan wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
markana haanu dib ugu laabanno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay codadka mukhtaar jigjigaawi iyo salma nuura
dhowaan meherkeenna ma dheera haroosku inaan dhisna qoysna xaqiiq u dhaqaaqay dhowaan meherkeenna ma dheera haroosku
idaacadii waa naga intaas dhegeystayaal intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo
dhowaan meherkeenna ma dheera haroosku inaan dhisna qoysna xaqiiqu dhaqaaqay dhowaan meherkeenna ma dheera haroosku qoysna xaqiiqu dhaqaaqay dhowaan meerkeen ma dheeraarosku inaan ka dhabaynaana u dhafraya dhowaan meherkeenna ma dheer